habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa talaado bisha oktoobar ee sanadka labada kun afar iyo labaatankana waa sagaal iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitaban iyo boggeenna v o e somaali dot com saacaduna haatan afrikada bari dhegaystayaal waa toddobadii fiidnimo waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana caawa iyo dunida v o a waxaa ka mida muqdisho oo maanta laga furay xaruntii ugu weyneyd ee gargaarka degdega ah mar haddii ay maantaba aynu halkaan joogno sidana aan u soo ceshanay weliba aan casriyaynay aan ka hormarinay sida la sheegay bariga africa oo dhan in ay gurmadkeenna degdega iyo xarunteennu ay ka hormarsan tahay waxay ku tusinaysaa meesha aan usii soconno isbitaalkeena dhiigga qalabka yaallaa waxaa laygu laii sheegay inaysan oolin ayadana bariga africa oo dhan inaysan oolin
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ganacsato al-shabaab ay ugu dishay muqdisho xirashada kaamarooyinka ay dowladdu ku soo rogtay goobaha ganacsiga waxaan diyaar u nahay inaan qaadano amarkii dowladda oo ahaa in kaamarooyinka la xirto laakiin caqabadda jirtaa waxay tahay amniga haddaan la sugi karin inaan maxaa la dhihi jiray amarkii dowladda qaadan xoogaa caqabadayna nagu naqanay sababtoo ah waagi hore amniga wuu fiicnaa laakiin hadda amniga ma fiicno waxaa shaqay jireen qoladii maxaa la dhihi jiray dharcadkaa shaqay jireen
barnaamijka umuuraha maraykanka doodda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii ugu yaraan lixdan falastiiniyiina ayaa ku dhintay tobannaan kalena oo ay ku dhaawacmeen weerar israa'iil ay ka geysatay dhismo ay degganaayeen oo ku yaala magaalada baytlahiya ee waqooyiga khaza talaadada maanta ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee khaza marwaan alxamas oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dhulka ay xamaas maamusho ayaa waxa uu sheegay in toddoba iyo toban qof oo kale lalayahay oo loo malaynayo inay dhinteen boqol iyo konton qofna ay ku dhaawacmeen weerarka dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in labaatan caruura ay ku jiraan dadka dhintay ma jirto wax faahfaahin ah oo israa'iil ka soo baxay oo ku saabsan weerarkaasi militariga israa'iil ayaa marar badan su-aalo waxa uu ka keenay tirada dhimashada ee uu daabacay xafiiska warbaahinta xamaas isagoo sheegay in inta badan la buunbuuniyo muuqaal video ah oo ay heshay wakaaladda wararka ee routers ayaa muujinayay meydad dhowr ah oo maryo ku duuduuban oo yaalla bannaanka dhismo afar dabaqa oo la duqeeyey meydad badan iyo kuwo badbaaday ayaa waxaa laga soo saaray burburka hoostiisa iyadoo dadka deriska ahna ay u yaaceen si ay gacan uga geystaan samata bixinta dadkaasi mas-uuliyiinta gobolka baluujistan oo ay rabshaduhu ka taagan yihiin ee dalka bakistan ayaa sheegay talaadada maanta ah in rag hubaysan ay weerar ku qaadeen shaqaalo ku sugnaa goob biyo xirina halkaasoo ay ku dileen shan qof laba kalena ay ku dhaawaceen toogashadaasi khasaaraha dhalisay ayaa waxay ka dhacday degmada la yidhaahdo banjagur oo ka tirsan gobolka ay dadku ku yar yihiin ee bakistan oo caan ku ah khayraadka dabiiciga ah ee dalkaasi dadka deegaanka ayaa waxay ku warrameen in raggii dilka geystay ay islamarkiiba goobta ka baxsadeen iyagoo watay mootobajaaj afhayeen u hadlay dowladda gobolka oo la yidhaahdo shahiid rinda ayaa waxa uu xaqiijiyey khasaaraha isagoo sheegay in maamulka degmada uu bilaabay baaritaan la xiriira weerarkaasi laba nin oo dhaawaca iyo meydadka ayaa waxaa loo gudbiyey cusbitaalka deegaanka sida uu sheegay shahiid rend ma jirto cid si deg dega u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay balujistan halkaasi oo dhowr kooxood oo gooni u goosad ah ay ku firfircoon yihiin oo si joogto ah ay u bartilmaamaystaan ciidamada ammaanka ee bakistan iyo sidoo kale xarumaha dowladda laba iyo toban tahriibayaal oo u dhashay dalka masar ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen kadib markii dooni ay la socdeen ay kula degtay xeebaha magaalada tobruk ee bariga libiya isniintii shalay iyadoo hal qofna la badbaadiyey lagana soo badbaadiyey doontaasi degtay sida ay sheegeen ilo wareedyo iyagu ka soo baxay dhanka masar oo dhinaca ammaanka ah saddex iyo tobanka qof ayaa waxa ay ku socdeen dalka talyaaniga ah waxaana ay la socdeen doonidaasi ay soo saareen dad sida sharci darrada ah u taariibiya dadka habeenkii axadda sida lagu ogaaday qofkaasi badbaaday kooxda taariibayaasha oo ka soo jeeda gobollada al-sharqiya iyo alqarbiya ee masar ayaa ka mid a tirada sii kordhaysa ee dadka masaarada isku dayaya safaro khatara ee dhanka yurub ah iyadoo dadku ay la halgamayaan sicir barar iyo shaqo la-aan libiya oo qani ku ah saliidda ayaa hoy waxay u tahay toddoba boqol iyo lixdan iyo kow kun saddex boqol iyo laba iyo labaatan muhaajiriina oo u kala dhashay afartan iyo afar dal sida ku cad xog la aruuriyey bartamihii sanadkan labada kun afar iyo labaatanka ah warkeena dhegeystayaal waa nagay taas habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay magaalada muqdisho waxaa maanta laga xusay dhacdadii qaraxyadii mataanaha ahaa ee oktoobar sagaal iyo labaatankeedii lagu dilay iskooyska zobe ugu yaraan boqol qof saddex boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyadaasi ayaa ka dhacay isla goobta qarax weyn oo gaari xamuula loo adeegsaday bishii oktoobar afar iyo tobankeedii ee sanadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii uu ku dilay dad shan boqol oo qof ka badan isla markaasina ay ku dhaawacmeen dad ka badan kun goobtaasi oo loo yaqaano iskooyska zobe ayaa dowladdu u bixisay iskooyska afar iyo tobanka oktoobar warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheena v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle oo isaga laftiisu ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxii sagaal iyo labaatankii oktoobar quluubta ummadda soomaaliyeed kama goyn uurku taalladii ka dhalata laba sano ka hor wixii ka dhacay isgoyska soobee muqdisho maanta oo kale labaatan iyo sagaalkii bishii oktoobar waxaa ka dhacay laba qaraxoo midka koowaad uu ahaa gaari waxaa lagu dhiftay derbiga wasaaradda waxbarashada waxaase ku dhowaa maqaaxi laga cunteeyoy ku jireen dadyo u badnaa muruqmaal dhallinyarada ku xamaalata mootobajaasha iyo dadweyne kaloo goobta marayey qaraxa waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimashadii dhaawac goobta waxaa soo gaaray boqolaal dadweyne ah oo raadinaya eheladooda qaraxu markuu dhaca kadib kooxaha gurmadka deg dega ah ciidamada amniga iyo saxafiyiin waxaana mar kale lala eegtay qarax sababay khasaarihii ugu badnaa ee ka dhashay isgoyska soobe sagaal iyo labaatankii bishii oktoobar qaraxa labaad ayaa la rumaysanyahay inuu ahaa midka sababay khasaaraha ugu badan maadaama boqolaal dadweyne ah oo ka yimid meelo kala duwan goobtay soo gaareen kuwaasi oo gurmad u ahaa eheladooda baadigooblna ku jiray xukuumadda soomaaliya ayaa maanta isbitaalka madiina muqdisho gudihiisa waxay ka hirgelisay qayb gurmad deg deg ah oo loogu talagalay ka jawaabidda xaaladahaasoo kale markay dhacaan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sheegay in xaruntan deg degee laga hirgeliyo gudaha isbitaalka madiina waa qaybta loo yaqaano xaaladaha deg dega ay tahay meel weyn oo marka loo eego isbitaalada ku yaalla gobolka uba yahay midka ugu weyn siduu ku sheegay hadaljeedintiisa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay intan ay kaga jawaabayeen wixii laga barta sagaal iyo labaatankii bishii oktoobar laba sano ka hor iyo qaraxii afar iyo tobankii oktoobar laba kun toddobayo tobankii waxaana xaruntan hirgeliyey oo maalgeliyey guddiga gurmad qaran ee la sameeyey sagaal iyo labaatankii bishii oktoobar laba sano ka hor markuu dhaca qaraxii soobe wuxuu sheegay in dhaqaale laga soo ururiyey dadka soomaaliyeed lagu hirgeliyey mar haddii ay maantaba aynu halkaan joogno sidana aan u soo ceshanay weliba aan casriyeynay aan ka hormarinay sida la sheegay bariga africa oo dhan in ay gurmadkeenna deg deg ahi xarunteennu ay ka hormarsan tahay waxay ku tusinaysaa meesha aan usii soconno isbitaalkeenna dhiigga qalabka yaalla waxaa laigu la ii sheegay inaysan oolin ayadana bariga africa oo dhan inaysan oolin oo maanta uu shaqaynaayo runtii waxaan nimid oo aan laba sano iyo oo bilo ka hor aan nimid ayada oo aan warehousekii dawada lagu kaydin lahaa uusan inoo shaqaynayn maanta uu inoo shaqaynaya waxaan nimid isagoo bangigeena dhiiga uusan shaqaynayn maanta waa shaqaynaya waxaan nimid halkan oo kulligiin dee aad wada ogtihiin maantana halkanaynu maraynaa keliya dhaqista oo aad ogtihiin qofka intii laga qaadan jiray halka mil halka mar waa ogtihiin maanta isagana xarumo waaweyn oo casriga ayaa inooga dhisan oo bilaash loogu sameeyo dadkeen intaba ilaahay subxaana wa tacaala muddadaas kooban ayaa ilaahay inoogu xaqiijiyay oo aan markii aan xulaynayna aan aada uga fikirnay taasaana keentay inay maanta aynu halkan joogno oo xarunta intaa la eg la sameeyo kolkii hore ay soo maareeyaan dhaawicii agoontii ganacsatadii yaryaraydee masaakiintahaydee waxoodii meesha lagu burburiyey iyo meelaha kale ee xarumaha kale ee la kabo ama meel gubatay ha noqoto ama meelo kale oo halbowlow ah nolosha bulshada ha noqotee sida ay u maareeyeen ugu dambaystiina inay soo brobos gareeyeen oy dhaheen meeshan markii aan nimid annagu maalintii oo aan wareegno oon aragnay duruufaha inay dhaheen waxa ugu fiican ee wax lagu qaban karaaye waxaa kale oo runtii mudan inaan iftiimino sida transparentka ee cad ee hadda halkan ay la soo taagnaa cabdulaahi cabdulaahi ee uu maxaanku dhahaa ay wax u maamuleen ay dadka soomaaliyeed ula wadaagayeen xukuumadda soomaaliya ayaa sidoo kale qarabka ku adkaysa haddayna u diyaarsan tahay ka jawaabidda xaaladaha deg deg ah waxaana isbitaalka madiine muqdisho laga hirgeliyay maanta ka soo qayb galay boqolaal dadweyne oo lagu casuumo goobta kuwaasi ku jiray dhakhaatiir xubno ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana loo saabatumayay hirgelinta xaruntan oo la sheegay in hadda laba boqol oo qof marxaladda deg dega ay ka jawaabi karto markay timaado daruufihii dhacay kooxaha gurmadka deg dega iyo khubarada caafimaadka ayaa sheegay in isbitaalada ku yaalahay muqdisho aysan u diyaarsanayn ka jawaabidda xaaladaha deg dega markay timaado musiibooyinka waaweyn iyadoo tusaale wanaagsan loo soo qaadanayo wixii laga bartay qarixii afar iyo tobankii oktoobar laba kun toddobiyo tobankii iyo qarixii dhaa laba sano ka hor labaatan iyo sagaalkii bishii oktoobar laba kun labaiyo labaatankii taasoo la sheegay isbitaaladu inaysan si weyn kaga jawaabi karaynin maadaamaysan u diyaarsanayn qabashada dadka waxyeeladu soo gaarta mar qura in ka badan boqol qof oo kale isbitaalka ugu weyn ee hadda looga jawaabay xaaladahaasina waa isbitaalka orduqaan exdigfer cabdulqaadir okey v o a muqdisho
maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa kordhiyey dilalka qorshaysan ee ay ka geysanayaan magaalada muqdisho saddex qof oo ganacsataa ay kooxdu shalayto ku dhex dishay goobahooda ganacsiga ee xaafadda tawfiiq labadii toddobaad ee lasoo dhaafay siddeed qof oo meherado leh ayaa la sheegay in kooxdu ay bartilmaamaysatay taasoo qayb ka ah xeeladaheeda cabsigelinta ee ka dhanka ah uo hoggaansanaanta ganacsatada amarka dowladda ee ah inay xirtaan kaamarooyinka c c t v waa kan mar kale cabdiqaadir maxamed cabdulle ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool muqdisho iyo daafaheeda ayaa hadda la kulmaya culays amni oo kaga imaanaya kooxda al-shabaab oo dhowrkii usbuuca lasoo dhaafa bilaaba inay toogtaan dadka fuliyo amarka dowladda la xiriiray inay ganacsatadu khirtaan kaamirooyinka si loo xaqiijiyo amniga al-shabaab ayaa dhowrkii usbuuca lasoo dhaafa dilal kala duwan ka geysta muqdisho iyo hareeraheeda iyagoo kadbiya diidan amarka dowladda la xiriira dadku inay khirtaan kaamirooyinka maantaoo shalay ugu dambaysana degmada daarasalaam goobo ganacsi oo ku yaalla ayay dil ka fuliyeen kooxda al-shabaab haddaba qaar ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa la hadla v o eda iyagoo tilmaamay in looga baahan yahay dowladdu inay xaqiijiso amniga badqabka ganacsatada kuwaasi oo fuliya awaamiirta dowladda la xiriira khirashooyinka kaamirada waxaan diyaar u nahay inaan qaadano amarkii dowladda oo ahaa in kaamirooyinka la xirto laakiin caqabadda jirtaa waxay tahay amniga haddaan la sugi karin inaan maxaa la dhihi jiray amarkii dowladda qaadan xoogaa caqabadeen nagu naqanay sababtoo ah waagi hore amniga wuu fiicnaa laakiin hadda amniga ma fiicno waxaa shaqay jireen qoladii maxaa la dhihi jiray dharcadkaa shaqay jireen laakiin hadda beryahan dambe waxaad maqlay sida shalay hadda waxaan maqlin oo kale dharcadka meelay joogeen oo ka tageen in dilal uu ka dhacay marka waxay u badnaan doontaa inaan maxaa la dhihi jiray aan qaadan qaadanin amarkii ahaa in kaamirooyinka ay sii taagnaadaan hadda danta waxay nagu kalifi rabtaa kaamirooyinka noo xirnaa inaan iska furno sababtoo ah amnigiina ayaa halis ku jiro waxaa la gudboon dowladda ammaanka dadka ganacsada oo ilaaliyaan maadaama lagu laynahayo kaamarada loo xiray oo dowladdu u xirtay mar haddii ganacsatadii ay yeeshay lacagtii bixisay yeeshay kaamaradii ogolaatay in la ilaaliyo nafsadooda in la ilaaliyo oo meelahay ka soo gelahayaan waxaanu waa hadda saa'id bay noqotay halkaas waa hal halkaas waa afar halka wax yar ma aha oo ganacsatadiiyo dadka la eday ganacsataduna dowladday u shaqaynaysaa xaqiiqa markii laga hadlo wax walbay yeeleen ammaankooda waa in la ilaaliyo
cabdiraxmaan diin oo ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa xusaya hadda inuu jiro culays weyn oo wajahayaan ganacsatada kuwaasi oo fuliya amarka dowladda la xiriiray in goobaha ganacsi lagu xura kaamirooyinka
runaanti waxaan isleeyahay caqabad xooglaha soo korortay oo dadkii soomaaliyeed ee magaalada muqdisho joogay oo lagu amray inay maaragtay xirtaan kaamerooyinka c c t v da ah taas oo amniga qayb weyn ka qaadatay sanadkii hadda lasoo dhaafay iyo hadda kan lagu jiraba sida muuqaatana dadka ganacsatada ah oo xirtay oo degan magaalada muqdisho xaafado kamida waxay wajahayaan culeys aada u xoog badan culeyskaas oo maaragtay run ahaantii ah dee dil in qofka maaragtay nafta uu ku waayo amar dowladeedu fuliyey marka hayada amniga ayagaa laga rabaa inay la yimaadaan caqabadaas ama maaragtay xalkii loogu gudbi lahaa rumaantii oo culays aada u weyn ah oon isleeyahay qof kasta oo muwaadina oo markii hore lagu amro inuu isugu iibsado qalabka kaamerooyinka maaragtay businesskiisa ku xirto meeshaas ka monitor gareeyo oo haddana maaragtay qofkii intii dukaankiisa loogu yimaado ayba suurtagal taaba inuu naftiisa ku waayo maaragtay kaamaradaas darteed oo meesha ku xirta culayska amni ee soo kordha hadda wuxuu si gaara u saaran yahay marka loo fiiriyo degmooyinka gobolka banaadir ku yaala cirafka sida uu tilmaamaya diini walahi magaalada horta sida rumaantii dhowr qeybood ay ka koobanta marka loo fiiriyo amni ahaan qaabka dowladdu ay u wajahday inay amniga magaalada sugto waxaan isdhihi karaa laba maaragtay qaybood ay magaalada ka kooban tahay labadaas qaybood ay u kala qaadeen maaragtay laba soon oo aan isleeyahay soon oo zon oneka layihahdo ama green soonka oo wadada wadnaa wixii halkan kasoo xiro oo dhagaxu maaragtay ku wareegsanaa inta badan dhulkaasu maratay dhul wax ka dhacaan ma ahan culeysada hadda ugu badan waxaa wajahaya waa degmooyinka geesaha jira magaalada sida maratay degmada hilwaa daynile garasbaley kaxda degmooyinkaasa culeyska ugu badan oo ka jira dee dadka ugu badan oo magaalada business kulana maaragtay meelaha ay ku xirteen ay qeyb ka taha meeshaas
haddaba maxaa la gudboon dowladda soomaaliya ayaa mar kale weydiiyey cabdiraxmaan diini oo ka mid a dadka ku nool muqdisho isagoo tilmaamay in marka la fiiriyo dowladdu hadda looga baahan yahay inay xaqiijiso amniga beedqabka muwaadinka qaatay amarka dowladeed ee ku nool gobolka banaadir
dowladdu waxaa la gudboon rumaantii de istaraatiijiyad inay la yimaadaan ka duwan midii horey ku howlgalayeen maadaama dee isbedel ku yimid oo dadkii culays soo fuulay dowladdu ayadaa amar kaamerooyinka bixisay ayadana laga rabaa hadda inay la timaado qidad iyo nidaam ka duwan nidaamkii horey ku wajahayeen inay ilaaliyaan dadka muwaadiniinta ah ay ku amreen inay kaamerooyin xirtaan marka amarka dowladdu waa la fuliyey lakiin amar kaloo dilaha yimid taasna sidii lagu wajihi lahaa in dowladda falkeeda ay gashay ayadaa laga rabaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan oo la hadlay v o eda ayaa xuse inay qaadi doonaan tillaabooyin lagu xaqiijinaya amniga muwaadiniinta wuxuuna xuse kaamirooyinku inay door weyn ka qaateen xaqiijinta amniga caasimadda cid walbee isku daydaa inay hor istaagtaana tillaabo laga qaadi doono
maamulka gobolka banaadir iyo laamaha ammaanka oo iskaashanaya waxay wadaan howlgallo ee ka dhanaa ee kooxaha iyagoo qalqalgelinaya xerashada kaamirooyinka sidaan la soconno ee kaamerooyinka waxaa laga dhaxlay ee faa-iidooyin fara badan oo ay ka mid tahay in laga daba tago kooxaha iyagu falaalka amni dare ka geysta magaalada muqdisho burcadda dhibaateysa shacabka sidoo kalena kaamerooyinka waxay ka hortagtaa dhagaraha ee shacabka loo maleegayo sidaa daraadeed maadaama faa-iidooyin fara badan laga dhaxlay mar walba waxaa la xoojinayaa xirashada kaamerooyinka laamaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadirna waxay diyaar u yihiin inay ka hortagaan cid walba oo qalqalgelinaysa amniga caasimadda v o eda ayaa la xiriirta afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya si aan wax kaga weydiino dilalkii ugu dambeeyey la kulmeen ganacsato khirata kaamirooyinka magaalada muqdisho oo uusan ka gaabsada ka jawaabidda su-aashaasi cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington Madaxa xisbullah ee dalkaasi Lubnaan ayaa dooratay hogaamiye cusub bil kadib markii Israa'iil ay duqeyn ku dishay hogaamiyahoodii Sheekh Xasan Nasrullah warbixin ay qortay AFP waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh dhaqdhaqaaqa xisbullah ee lubnaan ayaa talaadada maanta ah ku dhawaaqay in ay u doorteen hogaamiye ku-xigeenka kooxda naciim qaasim inuu bedelo xasan nasrallah kadib markii uu ku dhintay duqayn ay israa'iil ka geysatay koonfurta beyruud bishii hore golaha shuurada ee maamula xisbullah waxa ay isku raaceen inay u doortaan sheekh naciim qaasim inuu noqdo xogayaha guud ee xisbullah ayay kooxda ay iiraan taageerto ku sheegtay bayaan ay soo saartay in ka badan bil kadib dilkii nasrallah xisbullah ayaa ballan qaaday in ay sii wadi doonto waxa ay ku sheegtay ol olka wax iska caabinta ilaa laga gaarayo guul ka dhan ah israa'iil kadib markii uu dagaal buuxo qarxay saddexii labaatankii sebteembar qaasim waxaa doortay golaha shuurada oo ka kooban shan xubnood waana golaha ugu muhiimsan ee gaara go-aanada kooxda laba maalmood ka hor inta aan lagu dhawaaqin talaadada maanta ah sida ay sheegeen ilo wareedyo ku dhow kooxda xisbullah ilawareedka oo codsaday in aan la magacaabin sababo la xiriira in aan loo ogoleen in uu la hadlo warbaahinta ayaa sheegay in golo cusub oo shuuro la dooran doono kadib marka uu dagaalku dhammaado golaha waxa uu markaas door bidi karaa inuu doorto hogaamiye cusub ama in uu qaasim ku sii hayo jagada ugu sarreysa ee kooxda sida uu sheegay ilwareedka qaasim oo xubin ka ah golaha shuurada ee kooxda waxa uu muddo dheer ka hoos shaqaynayay sheekh xasan nasrallah oo ahaa hogaamiye awood badan kana mid ah shakhsiyaadka ugu saameynta badan ee bariga dhexe haashim sayfuddiin oo ahaa madaxa golaha fulinta xisbullah ayaa markii hore loo saadaalinayay in uu bedeli doono nasrallah hase yeeshee isagana waxaa lagu dilay duqeyna israa'iil ka geysatay duleedka koonfureed ee beyruud waxyar kadib dilkii nasrallah qaasim oo toddobaatan iyo kow jir ah waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii xisbullah sanadkii kun sagaal boqol iyo laba iyo siddeetankii waxaana uu ah hogaamiye ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga tan iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii sanad ka hor inta aanu nasrullah xilka qaban waxa uu ku dhashay beyruud kun sagaal boqol iyo saddex iyo kontonkii waxaana uu ka tirsan yahay qoys ka soo jeeda tuulada kafaarfila oo ku taala xuduudda israa'iil waxa uu ahaa sarkaalkii ugu sarreeyey ee xisbullah ee sii waday inuu ka soo muuqdo fagaaraha kadib markii nasrallah uu inta badan isqarinayay kadib dagaalkii ee kooxdu la gashay israa'il laba kun iyo lix tanii markii nasrallah uu ku dhintay duqeyn cirka oo israa'iil ay fuliso toddobaiyo labaatankii sebteembar qaasim waxa uu jeediyey saddex khudbad oo telefishinka laga sii daayey isaga oo ku hadlaya carabi rasmi ah oo ka duwan kii lahjada lubnaaniga ee uu jeclaa nasrallah qaasim waxa uu sheegay in awoodda militari ee xisbullah ay tahay mid taagan waxaana uu taageeray dadaalada uu wado afhayeenka baarlamanka lubnaan nabiix beri oo uu ku dhexdhexaadinayo xabad joojin khudbaddii ugu dambeysay ee uu jeediyey shan iyo tobankii oktoobar naciim qaasim waxa uu ku sheegay in xabad joojintu ay tahay sida keliya ee israa'iil ay ku damaanad qaadi karto dib u soo celinta dadkeeda degan waqooyiga dagaalka israa'iil iyo xisbullah ayaa qarxay bishii hore kadib ku dhowaad sanad oo labada dhinac ay rasaas isku dhaafsanayeen xuduudda saddexiylabaatankii sebteembar israa'iil waxa ay kordhisay duqeymaha ay ku hayso xisbullah waxaana ay lubnaan u dirtay ciidamo dhulka ah dagaalku waxa uu lubnaan ku dilay in ka badan kun iyo toddoba boqol oo qof tan iyo sebteembar saddexiyo labaatan sida ay ku warantay wakaaladda wararka a f b oo soo xiganaysa tirooyinka wasaaradda caafimaadka inkasta oo tirada dhabta ah ay u badan tahay inay intaas ka badan tahay militariga israa'iil ayaa sheegay in ay soddon iyo toddoba askari ku dhinteen ololahooda lubnaan tanii markii ay bilaabeen howlgallada dhulka ah soddonkii sebteembar
warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee a f b waxaa soo jeedinayay axmed cali sheekh
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiise leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta shanta nofembar doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan kamala haris oo afartii sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ahayd iyo donald trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday ilaa iyo kii ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray iyadoo doorashadani ay aada uga duwan tahay kuwii hore waxay v o a idinkugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee sanadkan oo xiise gaara leh haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinkaha qabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o e idiin soo diyaarisay
madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa ballan qaaday canshuur kordhin ballaaran haddii dib loogu doorto xilka mar labaad trump ayaa ballan qaaday in canshuur dhan labaatan boqolkiiba la saari doono dhammaan badeecadaha laga keena dibadda iyadoo lixdan boqolkiibana la saari doono badeecadaha ka imanaya shiinaha trump ayaa ku doodaya in qorshahani uu kaalin weyn ka qaadan karo abuurista shaqooyin cusub hoos u dhigista deynta qaran iyo kordhinta dakhliga dowladda ee adeegyada guud sida xanaanada caruurta si kastaba ha ahaatee badanku dhaqalyahanada ayaa waxay aaminsan yihiin in shacabka mareykanka ay bixin doonaan kharashka sare ee badeecadaha warbixin ay v o a arrintaasi ka diyaarisay waxaa noo soo koobaya xuseen baraaden madaxweynihii hore maraykanka donald trump ahna musharaxa xisbiga jamhuuriga waxa uu doonayaa inuu ballaariyo canshuurihii uu soo rogay xilligii uu madaxweynaha ahaa haddii mar kale loogu doorto aqalka cad bisha noofembar canshuurahaasi oo dhan boqolkiiba labaatan oo la saarayo dhammaan badeecadaha laga keeno dibadda iyada oo boqolkiiba lixdan la saari doono badeecadaha shiinaha ka yimaada mensi jane oo ka tirsan jaamacadda wisconsin ee magaalada madison ayaa sharaxaya sida ay canshuurahani u shaqayn doonaan
canshuurtu waa wax si fudud loo soo rogi karo taasi macnaheedu waa in wax kasta oo dalka soo gelaya la canshuuro taasi oo saamayn doonta alaabta aad ka iibsanaysa dukaanada marar badan canshuuro ayaa la adeegsadaa si kor loogu qaado wax soo saarka gudaha alexander hamilton oo ahaa xogeyihii ugu horreeyey ee taariikhda maaliyadda maraykanka kana mid ahaa aasaasayaasha qarankan maraykanka ayaa ku doodi jiray in canshuurtu ay lama huraan u tahay ugu yaraan muddo gaaban in la soo rogo si loo taageero warshadaha kobcaya inta ay ka adkaanayaan oo ay la jaan qaadayaan tartanka caalamiga ah sida ay sharaxayso kimberly closing oo ka tirsan kuliyadda sharciga ee jaamacadda u c l
a qarnigii sagaali tobnaad maraykanka iyo dalal kale oo hodan ah waxay maalgashiyo badan oo ay dowladdu samayso ka heli jireen canshuuraha dagaalkii labaad ee adduunka kadib dhaqaalyahanada dunida ayaa si weyn uga fogaaday canshuuraha iyaga oo door biday ganacsiga xorta ah sannadihii u dambeeyey waxaa jiray dareen dib loogu laabanayo ilaalinta dhaqaalaha gudaha oo ku soo kordhay labada dhinac ee siyaasadda maraykanka madaxweynaha haddan talada haya jo biden waxa uu sii watay cashuurihii trump ee lagu soo rogay alaabta shiinaha musharaxa xisbiga dimuqraadiga ahna madaxweyne ku-xigeenka xilligan kamala harris ayaa taageersan cashuuro xadidan oo istaraatiiji ah balse waxay cambaaraysay qorshaha ballaaran ee trump
badeecadaha laga keeno maraykanka sidee ayay canshuuraha u saameyn karaan marka ay cashuurtu kor u kacdo shirkadaha wax soo dejiya waxay haystaan dhowr doorasho kow in ay iska bixiyaan kharashka iyaga oo aan kor u qaadin qiimaha inay hoos u dhigaan kharashaadka kale iyo in ay qiimaha ku kordhiyaan tafaariiqleyda si ay macaamiisha uga iibiyaan inta badan dhaqaalyahanada waxa ay ku doodaan in macaamiishu ay ugu dambayntii bixin doonaan lacagta cashuuraha iyada oo qiimaha alaabada lagu kordhin doono sidaa ay tilmaamayso kimberly closing oo ka tirsan kuliyadda sharciga ee jaamacadda u c l a
haddii aad fiiriso caddaymaha marka canshuuraha lagu soo rogay maraykanka waxaad arkaysaa in kharashka oo dhan ama ugu yaraan inta badan ay bixiyaan iibsadayaasha maraykanka ee alaabada ay ka soo dejistaan dibadda daraasad dhowaan laga sameeyey macadka dhaqaalaha caalamiga ee peterson ee washington waxaa lagu soo ogaaday in cashuurta uu trump soo jeediyey ay ku kici karaan qoysaska dakhligoodu ay u xadidan yahay amaba u dhexdhexaadka yahay cashuuruhu waxay kor u qaadi karaan qiimaha alaabta dibadda ee la soo dejiyo taasoo keeni karta in macaamiishu ay doortaan badeecadaha gudaha tusaale ahaan cashuur boqolkiiba shan iyo toban ah oo la saaro biraha laga soo dejiyo dibadda waxay keeni kartaa in dadku ay doortaan biraha gudaha maadaama kuwa dibadda ay boqolkiiba shan iyo toban ka qaalisan yihiin amaba ka rakhiisan yihiin laakiin arrintu sidan uma fududa sida uu sheegay mensi jane oo ka tirsan jaamacadda wisconsin
haddii aan ahay shirkad soo saarta biraha maraykanka waxaan heli doonaa faa'iido ah shan iyo toban boqolkiiba haddii aan ahay shirkad doonaysa faa'iidada ugu badan maxaan samaynayaa waxaan kor u qaadi doonaa qiimaha shan iyo toban boqolkiiba sidoo kale shirkadaha waaweyn iyo warshadaha wax soo saarka ee caalamiga ah ayaa waxa ay la kulmi karaan tartan adag oo ku yimaada suuqyada maraykanka sababo la xidha qiimaha kordhaya ee cashuuraha waxa ay tani sababi kartaa in ay yareeyaan wax soo saarkooda gudaha maraykanka taas oo dhaawici karta dhaqaalahooda sida ay marka la sharaxayso kimberly closing
tani waa mid ka mida waxa aan ku aragnay canshuurihii shiinaha waxay shiinuhu kaga arguteen sidii ay uga jawaabi lahaayeen taas oo dhaawacday beeralayda galbeedka dhexe trumpna waxa uu ku qasbanaaday inuu balaayiin dollar ku bixiyo sidii uu dib ugu soo celin lahaa dhaqaalaha dadkaas canshuurtu waxay soo saartaa dakhli ay dowladda maraykanku ay u baahan tahay sida uu trump sheegay kaas oo lagu maalgelin karo adeegyada guud iyo weliba daryeelka carruurta laakiin haddii qiimaha uu sarreeyo taasi waxa ay yaraynaysaa wax iibsiga oo dhaawici karta qoysaska maraykanka
mahadsaned xuseen barre aadan ayaana soo jeedinaya warbixintaasi ay qortay v o a xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa isniintii waxa uu ku baaqay in tallaabooyin adag la qaado si loo soo afjaro dagaalka sokeeya ee siddeed iyo tobanka bilood ka soconaya dalkaasi suudaan halkaasi oo malaayiin qof ay wajahayaan gaajo kana barkaceen guryahooda warbixintan ayaa v o edu ka qortay waxaan si joogtaa uga codsanayaa labada dhinac inay joojiyaan dagaalka oo ay yimaadaan miiska wadahadalka ah ayuu u sheegay shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee suudaan laakiin halkii ay xiisadaha hoos u dhigi lahaayeen ayay kordhiyeen ficilka militariga dhinacyada dagaalka u dhexeeya ayaa waxaa kala hogaaminaya jenaraalo iska soo horjeeda madaxa ciidamada qalabka sida ee suudaan cabdulfataax al burhaan iyo madaxa ciidamada rsf maxamed xamdaan dagalo oo xulufo hore wada ahaa balse noqda kuwo iska soo horjeeda oo uu u dhexeeyo loolan awoodeed madaxa qaramada midoobe ayaa sheegay in dhibaatooyinka ah ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambaysa isagoo ku baaqay in la joojiyo colaadda in la ilaaliyo rayadka sarena loo qaado gargaarka baniaadminimo islamarkaasna si deg deg ah loo joojiyo hubkay rasaasta labada dhinac waxaa sidoo kale guteres uu walaaca xooggan uu ka muujiyey xaaladda caasimadda waqooyiga darfuur ee elfashar halkaasi oo uu ka socday dagaal tan iyo bartamihii bishii abril kaasi oo u dhexeeyey ciidamada suudaan iyo kuwa r s f oo isu diyaarinaya inay qabsadaan elfashar waa caasimadda keliya gobolka darfuur ee weli kooxda hubaysan aanay gacanta ku dhigin qaramada midoobey iyo kuwa kale ayaa ka baqaya in dagaal buuxa oo lagu qaado elfashar oo ay ku nool yihiin ilaa iyo hal dhibic shan milyan oo rayid ah uu keeni karayo xasuuqi ay dagaalyahanada carabta ee janjawiid ay ku qaadeen afrikaanka zaghawa masaliid fuur iyo qowmiyadaha kale ee aan carabta ahayn dagaalyahanada janjawiid ayaa waxa ay ka kooban yihiin xubno ka tirsan r s f ta maanta intii u dhexaysa labaatankii ilaa iyo shan iyo labaatankii oktoobar r s f ayaa waxa ay weeraro waaweyn ay ka fulisay tuulooyin ku yaala bariga gobolka aljazriya ciidamada ayaa la sheegay inay dileen in ka badan boqol iyo labaatan qof oo rayid ah iyaga oo si aan kala soc lahaynna u toogtay haween iyo gabdho waxaana ay dhaceen suuqo iyo guryo sidoo kalena waxay gubeen beero qaramada midoobey ayaa sheegtay in ku dhowaad afartan iyo toddoba kun oo qof ay ka qaxeen deegaanka toddobaadkii lasoo dhaafay ergega suudaan ayaa wuxuu sheegay in dowladdu ay bilowday in ay ogolaato gargaar dheeraad ah iyadoo dib loo furay xadka muhiimka ah ee adre ee dhanka jaad bishii agosto saddex bilood oo bilow ah iyo sidoo kale furitaanka sagaal isgoys oo kale iyo toddoba garoon dowladeed laakiin danjiraha alxariid idriis alxariid maxamed ayaa waxa uu ku celiyey walaaca ciidamada suudaan ee ku saabsan r s f inay u adeegsato si sharci dara inay ugu soo gudbiso hub iyo calooshooda u shaqaystayaal waxaana uu muujiyey in laga yaabo inaysan dib u cusboonaysiin furitaanka adre marka uu wakhtigiisu dhammaado nofembar shan iyo tobankeeda ergega maraykanka linda thomas greenfield ayaa ku boorisay xubnaha golaha ammaanka in tallaabo ay ka qaataan qaswadayaasha marka dhammaanteen waa inaan wax badan ku bixinnaa oo aan samaynaa in la cadaadiyo kuwa dagaalyahanka ah iyo taageerayaashooda dibadda si ay u joojiyaan rabshadaha in la ilaaliyo rayadka oo ay oggolaadaan gargaarka nafaha lagu badbaadinayo si loo xaqiijiyo in lala xisaabtamo kuwa geystay xasuuqa iyo xadgudubyada iyo in suudaan lagu soo celiyo waddadii dimuqraadiyadda xorriyadda iyo rajada ayuu tiri linda thomas greenfield haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka lix maalmood oo keliya ayaa inaga xiga doorashada guud ee maraykanka oo ta madaxtinimo ay ugu muhiimsan tahay dadka siyaasadda maraykanka oo dorase ayaa sheegaya in dadka maraykanku ay codbixinta u dareeri doonaan iyada oo bulshada maraykanku ay aad u kala fog tahay haddaba yaa mas-uulka kala fogaynta bulshada waa arrintaaynu barnaamijka umuuraha maraykanka ee maanta kaga hadlayno waxaana igala qaybgelaya qaasim maxamed oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka minnesota iyo cabdirasaaq diini oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee gobolka ohio cabdirasaaq diini ayaan ugu horreyn weydiiyey cidda mas-uulka ka ah kala fogaynta bulshada maraykanka bismillahi maxamed walaal mahadsan tahay salaan kadib waxaan aaminsanahay ama xaqiiqdaba ay tahay waxa polarizationka ama kala geynta shucuurta maraykanka wax ku bilowda ma aha xilligii trump in badan kasoo horreeyey weeye laakiin waxaa maragma doonto ah in xilligii trump waxaa loo yaqaano white nationalist hate groups ay kor u kaceen more than fifty five percent qolooyinkaasay ka mid yihiin skinheadska qolooyinkaasay ka mid yihiin goclux clanska qolooyinkaasay ka mid yihiin some kind of maxaa layidhaha christian identity groups iyo confederate groups yacni inta trump afarta sano madaxweynaha ahaa waxaa kor u waxaa yacni la waxaa la waxaa la abuuray ama soo baxay ama soo shaacbaxay in ka badan boqol iyo konton iyo shan groups oo hate groups marka waxaan dhihi karnaa trump maalinkuu doorashada ku dhawaaqay twenty sixteen uu soo sharaxay isla maalinkaas wuxuu wuxuu bilaabay polarizationka hadalkiisii waxaa ka mid ahaa isla markiiba wuxuu afka goostay dadkii minority-ga ahaa ama mexicanska ah ee dalkan ku noolaa uu ugu yeeray intuu isku qabtay uu yiri waa the rapist waa withe murders waa dalka in laga qabtaa yacni maalinkaas bilaabatay ilaa ay soo socoto january six twenty twenty one-ka markii laga guulaystay trump heer u gaaray dadkii kumanaan kun intuu iskugu yeero d c uu ku fasaxo aqalkii baarlamaanka looga talinayay cabiral congresska ilaa ay la wareegeen oo ay dadkii xataa maxaa la yidhahdaa senataradii iyo congressmanadii iyo womanadii ay ka xarareen marka taasaa ka mid ahayd waxaa ka mid ah inuu baangareeyey lix wadan oo soomaaliya ku jirto weliba wadamo muslimiin ahaa marka xaqiiqdu waa maragma doonto in uu trump sababay ama kor u kiciyey waxaa la yidhahda polarization of american politics in la kala fogaado waayo qaasim waad maqlaysaa cabdirasaaq diini
maasha allah marka hore waxaan salaamayaa maxamed waan ku salaamayaa walaalkay wuxuu ka hadlay arrimo badan oo maaragta dhacay runtii laakiin waxaas wakti lasoo dhaafay way doorashadii dhacday lagu kala badiyey doorashadii maraykanka waxaa lagu kala badiyey sanadkii labada kun iyo labaatanka waxaana xukunka qabsada xisbiga dimuqraadiga kaasoo hogaaminaya madaxweynaha hadijooga oo aan waxba ka ogeyn baahida bulsho dhaqaale siyaasadeed ee shucuubta maraykanku ama ay u baahan yihiin midda ay ku kala duwan yihiin midda ay isaga midka yihiin aan waxba ka ogeyn isla markaas aan waxba ka qaban taa haba yaraatee waxyaabahan walaalkay ka hadlayo oo dadka soo galootiga qaxootiga habkii wixii uu qabanayay ninka la yidhaahdaa madaxweynaha hore donald trump madaxweyne biden waxba kama bedelin nidaamkiibuu ku dhaqmayey wuu ka badan yahay labada haddii la isbarbar dhigo madaxweynihii hore iyo kan inta qaxooti wadanka laga musaafiri musaafiriye waxaa badan kan hadda jooga haddii la eego colaada la dhex dhigayo shucuubta markii loo eego dhinaca jenderka dadka oo diimihii ku kala tegay bulshada oo noqotay dhexdeeda wax aan shaqaynayn runta dimuqraadigaa badan waad arkaysaa madaxweynaha hadda jooga kambaynka marka uu gelayo ma kala saaray gobol walba oo minnesota markuu yimid dadkii soomaalida ahaabaa ugu horreeya xatabeelayaashooda sankalod waa arkaysa michigan markuu tegay muslimiintii baa ugu horreysay waxay taasu ku tusinaysaa waxa kambayn ku yahay iyo waxa xaqiiqdu ay tahay inay kala duwan tahay madaxweynihii hore master trump waa madaxweyne isagu go-aankiisa gaara karti iyo capacity wuxuu u leeyahay inuu siyaasadda waddanka ama ha lagu jeclaado ama ha lagu nabcaado marka uu waddanka madaxweyne isagu ka yahay isagu go-aankiisa gaaro laakiin waxa qof waliba og yahay haddaan la iska indhatirayn waxa weeye ninka la yidhaahdaa joe biden go-aan ma gaari karo haddii uu gaarona waa mid lagu influenci gareeyey marka taas maxay keentay waxay keentay inay horta social fabricskii inuu burburo cadaawad dadkii ay gender u kala baxaan ay diin isu nacaan diintii iyo akhlaaqdii ay dhimato sharcigii iyo nidaamkii qaynuunkii waddanka maraykanka lagaga dhaqmayo uu meesha ka baxo siyaasaddii arrimaha dabaddu ay dhimato adduunkii uu qalalaasa ka dhaco maalin walba ay meel waddan hor leh uu waddanka kale ku boodo oo qabsado oo ay macnaha dee sidii waagii primativeka la yidhaahaa ninkii xoog leh baa talinaya waan garta cabdirasaaq adoo iga raalliya labadiinaba idinkoo iga raalliya waxaan ka hadlaynaa kala fogaanshaha waan garanayaa mid walba inuu doodiisa ku aadan dhinacyadoo dhan inuu soo gudbiyo hase yeeshee haddaan ku noqdo qaasim qaasim madaxweyne hore maraykanka donald trump waxaa lagu eedeeyaa inuu yahay qof midab kala sooc sameeya ama racist jawaabtaada walaal waa mahadsan tahay maxamedow de horta firi maraykanka midab kala soc wuu ka jiri jiray wuu ka jiraa wuuna ka jiraya xaqiiqa mana aha mid xisbi gooniya ku gaara mana aha mid shacabka qayb ka mida ku gaara laakiin middaan kuu sheegaya waxaa weeye waxaa la eegayaa ama la qiimeynayaa madaxweyne kasta oo waddanka jooga ama qof kasta oo u tartabaya madaxweynenimada waddanka waxa habka uu asagu practicale maaha lama eegayo rhetoricale qofku hadalka tororogta oo hadalka kambaynka ku gelaya lama lama eegayo waxaa la eegaya waxa uu sameeyey ama waxa uu markaa sameynaya la eegaya waxa weeye nidaamka xisbiga dimuqraadiga u degsan waxa weeye nidaam ayadoo la aaminsan yahay shucuubta inta tabarta yar la baabi'inayo inta xooga weyn ay korayso waan garta aan weydiiyo cabdirasaaq qaasimow cabdirasaaq aan ku weydiiyo madaxweynaha hadda xilka haya kasii degaya joe biden iyo kamala harris waxaa lagu eedeeyaa inay kaalin weyn ka qaataan inay madaxweynahan ugu yeedhaan fashist iyo racist oo ah nin faashiya oo cunsuriya halka iyagoo ay ereyadaas isticmaalkoodu uu keenayo in ummadda ay kusii kala fogaato doodaada waa mahadsantaha walaal maxamed waxaan aaminsanahay hadday noqoto magacyo bixin weliba kuwii ugu foolxumaha waxaa laga keenay mr trump intuu madaxweyne ahaa waxaad ogaataa madaxweyne trump inaanu ahayn qof u qalma posishinkan uu hadda isku sharaxayo madaxweyne trump waxaa ka hor yimid oo diidan oo farta gacanta ka taagay oo yar u codayn mayno madaxweyne ku-xigeenkiisii mike pence waxaa gacanta ka taagay madaxweynihii hore dick cheney under george bush waxaa gacanta ka taagay marashax madaxweyneha hore xilligii obama la tartamay miran waxaa gacanta ka taagay liz cheney oo congress woman oo weliba hadda taageeraysa ayada yaabaheed bay taageerayaan kamal harris iyo taageerayaan waxaa gacanta ka taagay his own john chief of staff waxaa gacanta ka taagay national security advisorkiisa john bolton waxaa gacanta ka taagay chief of staffkiisa mar kale yacni dadkii la soo shaqeeyey trump oo afartii sano xukunka uu haystay yacni fool dhexaadka iyo nusdambeedka u ahaa ayaa maanta le ninkaas uma qalmo dalka inuu way ansiyo aan- waa do- waa qodob fiican ansiyo qaasim iyo jawaabtiisa haye qaasim horta taa walaal waxa weye cabdisaa waa mahadsanyahay Eh, horta waa runa gurubo badan oo waktigii eh, xukunku ay soo bax way jireen Eh, taa muhiim maaha eh, madaxweynaha inuu isagu dhiiri gelaya macnaheedu maaha laakiin dee eh, waa waa dad iskaashaday oo ayagu dana gaara leh ma garanaysa sida xisbiga dimuqraadigu waa dad badan oo oo sugad walaal sugad walaal sida xisbiga dimuqraadiga waa dad badan ah, oo dana gaara leh eh, ay u wataa wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba ay ugu shaqaystaan Eh, laakiin hadda waxaa eh, cilmi baarista ugu dambeysay waxaa xaqiijisay oo weliba eh, early di- last week late last week baan leeyahay waxaa xaqiijisay in waxyaaba doorash waxyaabaha laga baqayay ee doorashadan in khalkhal ka dhaco ay arrintaas boqolkiiba konton hoos u dhacday boqolkiiba konton bay hoos u dhacday walaalsee ugu dhacday markuu trump haddii ma ma da walaal cilmi baaris aniga haddii layga guulaysto ogolaan maayo jo- een, yacni- maya waa haddii dee doorashada la dhaco doorashada haddii la dhaco duumaad oo kaleete haddii la dhaco waay taas maaha muu odhan doorashadu hadday si cadaalada ku dhacdo eg eg eg walaalo eg walaalo Eh, haddii doorashadu si cadaalada u dhacdo madaxweynuhu waa ogol yahay trump eh, waa dastuurka Walaal, laba waa- boqol iyo sugda walaalo ku dhameeyo horta ayay doorasho dhacaysa weligeedna doorasho maraykan ka dhacday oo presidential doorasho ah oo lagu sheegay inay xaq iyo cadaalad u dhicin fair and free elections ma jirto tii hore laga guulaystay fair and free bay ahayd wuu diiday waa midda ay ka dhacday inay january six twenty twenty one dhowr kun oo shacab intuu iskugu yeero d c ay weeraraan u daataan aqalka u daataan congresska u daataan Ah, waaya ugu dambayntii cabdirasaaq haddii doorashada soo socotee shanta november uu donald trump ku guulaysto cabsidaadu maxay tahay waa mahadsantaha Een, cabsidan walaal adiga keliga uma koobna Een, maraykanka shacabkiisa inta badanoo majority-ga ah cabsida ay qabaan hadduu trump guulaysto walow aana guulaysanayn waxa weeye laba marba cabsi baa jirta haddii laga guulaystana cabsi baa jirto inuu aqbali waayo resultskii uu yidhahdo lagama guulaysan haddii uu guulaystana cabsida dadka ay qabaan waxa ugu horeeya ee uu yidhi waan samayn doonaa waxaa weeye waddankan waxaa jirta toban ilaa shan iyo toban milyan oo dad ah oo soo galooti ah oo si sharci darra ah dalka ku jooga ama viisihii ha ka noqdo ama derbiga ha ka soo boodaan trump wuxuu ballan qaaday inuu ice iyo boliiska iska daaya guutooyin militariya soo adeegsan doono dadkaasna diyaarad la wada saari doono yacni mass deportation waa waxaanan la arag la maqal abidna ka dhacin caalamka een, weliba dalalka industrial nationska la yidhahdo mid waa midaas midda kale markay noqoto foreign policyga cabsida ugu weyn oon ka qabna waxay tahay ama shacabka maraykanka ama adduunkaba in general in trump uu samayn doono inuu dunida inta kale sida ay republicaankaba bilifgarisan yihiin dal walbaba dalkuu ka awood badan yahay ama ka tugtukuroon yahay kaba inuu afka ka geliyo waxaa ku daliil maya taa waa waxa dimuqraadigu dee rumaysan yahay Ah, qaasim waan ku iman doonaa La- ha dhammaysta cabdirasaaq Adorale, aan dhamaystiro. in trump uu dadka madaxa isku geliyo ama dalalka madaxa isku geliyo waxaa u daliila historyga ma dhicin een, markay noqoto palestine hadda jerusalem markay noqoto jerusalem waxay ahayd magaalo istigeedana ay degan tahay Palest- palestinian muslimiina ee westigeedana ay degan yihiin nimankan kaloo yuhuud ah waa madaxweyne ugu horreeyey ee caalamka aan la- ha la yiri east jerusalemna palestine stateka la samayn doono magaalo madaxa u noqoto qaybta kalena yuhuudda ha haystaan waa madaxweynihii ugu horreeyey ee ku dhiiriday inuu yiri jerusalem oo dhan waxaa la hoosgelayaa israel at the same timena waxay noqonaysaa the capital of israel madax- magaalo madaxda ee bahalka israel bay noqonaysaa madaxweyne ku dhiiriday aan ahayn ma jirto maxaa kaloo xiga waxaa xiga trump afkiisa wuxuu ka caddeeyey cid waliba oo iga hortimid xilligii doorashada cid waliba oo wax iga sheegtay cid waliba oo political opponent igu ah markaan guulaysto maxkamad baan la tiigsan doonaa xabsi baan geyn doonaa Waan gartay.
og iyo halaag baan ka kicin doonaa yacni hanjabaada uu wado trump wado maraykanka wax uu ku degayo ama ku saldhigaya ma sidaan kuu sheegay aniga haddaan soo daliishadayba waan gartay waay ugu dambayntii qaasim qaasim haddii waan gartay waan gartay Eh, qaasim haddii kamala harris ay xilka madaxtinimo ku guulaysato cabsida aad qabtaa maxay tahay
waa mahadsan tahay walaalo maxmed kamala harris horta waa very slim chance inay guuraysato sida muuqata tartanka laakiin haddii ay guulaysato hadee dhaqaalihii oo sii burbura bulshadii bulshooyinka dadka maraykanka american citizenka oo sii kala fogaada markii la eego dhinaca genderka dhaqaalaha iyo iyo every aspect oo ay ku wada xiriirayeen aada u kala taga taas mid way ta kale adduunka maanta caalamka aynu joogno qalaalaasaha joe biden karid ka rida waad ogtihiin hadday far east asia noqoto hadday middle east noqoto hadday yurub noqoto qaarna waaba la iska waaloobay meelaha qaarkood africa iyo waaba moogyahayba total wuu moogyahay marka waxaas way ka sii dareen inay ka sii daraan maahaane wax ka soo raynayaa ma jiraan dhinaca gudaha maraykanka iyo kala fogaanshaha dad tusaalayaal xilisa dhinaca kala fogaanshaha dadka iyo maraykanka haddaan u soo noqdo marka walaal fiiri dadku waxyaabaha ay bulshadu ku kala tagto waxaa lambar one ka ah dhaqaalaha dadka middle class lower middle classka ah dhaqaalahoodii wuu baabaa joe biden baaba harrisna ma soo wado wax nidaam siyaasadeeda oo ay ku bedelayso wixii uu samaynahayay ninka la yidhaahdo joe biden afkeeday ka tiri wayna inoo muuqataa waxaa ka mida waxyaabaha lagu kala tegayo dhinaca genderka waxay doonayaan waxaan jirin oo ilaahayna abuurin adduunku ku abuurin wax uga horreeyeyna aysan jirin inay abuuraan oo aan la aqoon iyo dubar midna ahayn neutralna ahayn xataa xataa labeeb waxaan ahaynba inay abuuraan doonayaan oo aan magacooda la aqoon tan kale tan saddexaad walaalkay ka hadlay arrinta qudus waa run ninka la yidhaahdo trump neeyo iyo codba wuxuu ku yidhi anigu qudus baan ka dhigayaa magaala madaxda yuhuudda laakiin ma bedelay ninka la yidhahaa joe biden ma bedele ma bedelin wuu ka sii daray
waay waxaan waxaan i think inaan ugu filan waan doodnay waxaan jeclahay inaan soo gebagabeeyo oonad mahad celiyo cabdirasaaq diini oo gobolka ohio ku sugan xisbiga dimuqraadiggana ka tirsan iyo qaasim maxamed oo u janjeera dhinaca xisbiga jamhuuriga ee gobolka minnesota labadiinnaba aad baan idinku mahad celinaya intaasina waxaa ku eg barnaamijkeennii umuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere ayaana soo jeedinayay barnaamijkaas umuuraha maraykanka haatan aan ku wada nasanno barkhad waxaa wada qaadaya faarax guuleed iyo khadiijo qalanjo
tahay biciid balligii danood furcosoba ka helay balla xardhaney bilanti maqade sida tahay biciid balligii danood furcosoba ka helay balla xardhaney bilanti maqade biligu waa adiga barkhadu waa aniga biligu waa adiga barkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay biligu waa adiga barkhadu waa aniga biligu waa adiga barkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay dunyadi bureeqay wacadkeeya habeenayn wabogjacay kuye hadamqin mayayda ubelahay hadamqin eeyadi bureeqay wacadkii habeenayn wabogjacay kuye hadamqin mayayda ubelahay hadamqin berisamaaday helay buuritidaanood oo baarka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege irko berisamaaday helay buuritidaanood oo baarka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay bureeqay wacadkii habeenayn wabog jacay kuye hadamqin mayayda ubelayay hadamqin eeyadi bureeqay wacadkii habeenayn wabog jacay kuye hadamqin mayayda ubelayay hadamqin
heestaasi barqad codadkii faarax guuleed iyo khadiija qaranji waxay ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington intaan mar kale wada kulmi doonno oo anigoo ah ibraahim xasan garabay daandurayo idinle habeen wanaagsan